habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniinah bisha maarsana waa afar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o e somaali dotcom saacadduna haatan afrikada baray waa toddobadii fiidnimo waxaa idaacadda wadadibid kugu soo jeedanaya axmed cali sheekh iyo anugaa ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u eegista dastuurka soomaaliya oo lagu soo gebagabeeyey jabuuti maadaama muddada gaaban oo la rabo dastuurkii in sanadkan inuusan dhaafin haddii allayidhaah lagu dhammeeyo labakuniyosagaaliytobanka waxaa la mideeyey wixii la samayn lahaa istaraatiijiyadii guud dastuurka dib u eegidda
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka elayska v o lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambaysay ilaa libiya baddi maadaama doonni ay ka fuulayaan ay ugu dambaysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlay geeri nolol kabeeyadaas ay ugu dambaysay baddaan gelaynaa ay dhahayeen ay ugu dambaysay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaynu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in go'aanka xisbiga dimuqraadiga ay ku gaareen inay wareystaan qareenkiisii hore michael cohen isla wakhtigii uu isagu la kulmayey hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay sababtay inuu fashilmo kulankaasi trump ayaa axaddii waxa uu soo dhigay bartiisa twitter-ka in xisbiga dimuqraadigu ay wareysteen beenaale qirtay beentiisa ayna ku soo aadiyeen xilli uu dhacayay shur muhiim ah oo nukleerka looga hadlayey cohen oo trump u ahaa qareen muddo toban sano ah ayaa madaxweynaha waxa uu ugu yeeray beenaale khaa'in iyo cunsuri intii ay socotay dhegeysiga su-aal weydiintiisii aqalka wakiilada ugu yaraan saddex iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo haddii dharbaaxday gobolka alabama ee koonfurta dalka maraykanka saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan laba duufaan ay ku degeen gobolka kadibna ay sababeen jawi aad u qabo guud ahaan qeybaha koonfur bari ee gobolka dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto taliyaha ciidanka booliska ee degmada lee j jones ayaa u sheegay wakaalada wararka associated press in howlgalka gurmadka ay joogsadeen xalay saqdii dhexe sababo la xidhiira halista burburka ee ka dhalatay duufaanta gudoomiyaha gobolka alabama k ivy ayaa ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo uu gobolka galay si dowladda federaalka ah ay u caawiso dadka ay saamaysay musiibadan hay-adda saadaasha hawada ee maraykanka ayaa u dirtay gobolada alabama georgia florida iyo south carolina digniin ku aadan duufaantan
saraakiil ka tirsan xooga dimuqraadiga ee syriya ee uu taageero maraykanka ayaa sheegay inay hakiyeen duulaan ay kooxda daacish uga furan lahaayeen dhulka u dambeeya ee gacanta ay ku hayso iyagoo sheegay in saasna ay u yeeleen dad shacaba oo halkaasi ku sugan oo badankood fallaagadu gaashaan ka dhiganayso afhayeen u hadlay xoogaga s d f ee syriya oo magaciisa la yidhaahdo mustafa baali ayaa sidaasi waxa uu ka iclaamiyey twitter-ka baali ma sheegin waxa laga yeelayo ama la samaynayo si shacabka looga saaro baguza afhayeen isna u hadlay isbahaysiga dagaalka kula jira daacish colonel sin ryan ayaa waxa uu sheegay in kooxda rayadka ay gaashaan ka dhiganayso islamarkaasna si cad ay ugu xadgudbayso shuruucda dagaalka waa kooxda daacishe dad rayad ah oo lagu qiyaasay in ka badan saddex iyo toban kun ayaa waxaa laga daadgurayay baguuza ka hor duulaanka s d f ee jimcihii waxaana lagu soo xigtay qaramada midoobay in dadkaasi ay boqolkiiba sagaashan ahaayeen haween iyo caruur da-doodu ay ka yartahay shan sannadood oo badankood la ildaraa nafaqadaro gudoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa soo saaray codsi uu uga dalbanayo ilaa iyo lixdan qof dukumentiyo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashadii ka dhacday maraykanka sanadkii ee uu ku soo baxay madaxweyne donald trump dadka codsiyada loo diray waxaa ku jira qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee aqalka cad iyo waaxda cadaaladda maraykanka waxaana tani qayb ka tahay dardargelinta baaritaanka uu hormuudka ka yahay baare sare robert muller xildhibaan jerold nadler ayaa u sheegay telefishinka a b c news in codsiga lagu dalbanayo dukumiintiyada la diray si loo bilaabo baaritaan uu sheegay inay muhiim u tahay shacabka maraykanka kuna saabsan dembiyo la xidhiira marin habaabin cadaaladeed musuq maasuq iyo ku tagrifalidda lagu sameeyey awoodda dalka waxa uu sheegay in guddiga uu doonayo inuu arko dukumiintiyada wakiilka waa wiilka madaxweyne trump ee lagu magacaabo donald trump junior iyo allen weselberg oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda trump organization oo ah shirkadda ganacsiga u qaabilsan madaxweynaha nedler ayaa sidoo kale sheegay inay rumaysan yihiin in madaxweynaha uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda labadii sano ee uu xilka hayey
aweys wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad weli nagala socotaana waa washington shir ku saabsan mideynta dadaalka hay-adaha kala duwan ee dib u eegista dastuurka ayaa lagu soo gebagabeeyey dalkaasi jabuuti dhinacyada ka qayb galay ayaa waxay sheegeen inay doonayaan dhammaystarka dib u eegista inay ku soo dhammaato sannadkan waxaa jabuuti warbixinta nooga soo diray ramadaan muuse waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti qorshaha midaysan ee lagu dhammaystirayo dib u eegista dastuurka soomaaliya iyo barnaamijkii wacyigelinta iyo la tashiga dadweynaha ee ku aadan shantii cutub ee dib loo eegay intii fadhiyadu ay ka socdeen halkan jabuuti iyadoo dastuurka soomaaliya uu ka kooban yahay shan iyo toban cutub guddoomiyaha guddida labada aqal ee baarlamanka soomaaliya cabdi xasan cawaali qaybdiid ayaa sidan igu bilaabay hadalka waanti shirkii waa soo xirmay muddadii shanta maalmood ee halkan ka socday jabuuti dalka jabuuti wuxuuna kusoo dhammaaday saddexda hay-adood hawshii qaabkii ama tubtii dib u eegiddii dastuurka loo wada dhaqaajin lahaa muddada gaaban ee u hartay baarlamaankan ee hadda jira ayaa laysku afgartay si fiican bayna noogu soo dhammaatay alxamdulilah cabdi qaydiid maxaa lays odhan karaa guddoomiye waa la taaban karaayo maanta diyaarintii dastuurku tallaabe hore u qaadan waxa weeye awal saddexda hay-adood mid walba inkastoo qorshe guud jiray oo horey hadda ka hore aan u galnay yidhaahdo heshiis is-afgarad oo m o u ahaa haddana sidii uu tilmaamaya markii hore looguma midaysnayn waxaa dhici kartay in hay-adi ay arrin ka hadasho oo shirar qabato hay-ad kale shirar nooc kala qabato wax kaloo la qabto marka hadda waxaa la mideeyey maadaama muddada gaaban oo la rabo dastuurkii in sanadkan inuusan dhaafin haddii allayidhaah lagu dhammeeyo waxaa la mideeyey wixii la samayn lahaa istraatiijiyadii guud dastuurka dib u eegidda qorshihii ahaa la tashiga dadweynaha iyo wacyigelintii marka hore wacyigelinta ka bacdina qorshihii maaragtay la tashiga dadweynaha ayaa la geliyey ajende iyo qodob qodob iyo maalinmaalin iyo loo sameeyey xilli iyo in la wada shaqeeyo meeshii aw la kala shaqaynaya marka faa'iidada ugu weyn waxay ahayd taas weeye aad baana layskuga afgarta boqol kiiba boqol annagoo midaysan baan tagaynaa haddii alla yidhaahdo dalkii ku laabanaynaa tallaabada xigtaana waa maxay markaa tilaabada xigta waxaa weeye in fulintii wixii lagu heshiiyey ayaa la fulinayaa wakiilka wasaaradda dastuurka ee soomaaliya salaad cali jeelle ayaa isna sidan ii sheegay runtii aad iyo aad ayaa mataqaanaa aragti midaysan ayay wada qaateen shantii maalmood oo halkan aan joognana lagu talagalana shaqo fiican oo aad iyo aad mataqaanaa muhiim u ah oo oo ay muuqato wada shaqayn buuxda ay yeesheen ayaaba ii muuqatay aad iyo aadna runtii rajadu waa fiicantaa mustaqbalka dastuurka dhammaystirkiisana aad iyo aaday markaan tub wanaagsan ay u qabsata guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee dastuurka soomaaliya maxamed daahir afrax ayaa ii sheegay in la dhammaystiray keliya qorshihii dib u eegidda dastuurka waa qorshihii weeye qorshihii hawsha howlgalka yani dib u eegista laga hambaqaadi lahaa ayaa halkan ahayd wax weyn oo maarata muxuuha looga shaqaynayay ma ahayn dib u eegista yani lafteedii marka waxaana isla meeldhigayey oo muxuuaha qorshahaas isla jeexjeexayay hay-adaha ay qosayso oo ay hormuud u yihiin saddexda hay-adood ee heer qaran oo kale ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka guddiga baarlamaanka ee la socodka dastuurka iyo wasaaradda arrimaha dastuurka waxaa kale oo maaragtay nagala qayb galay kulanka khubara ka socotay hay-adda la yidhaahdo max plan iyo qaramada midoobay marka waxaa weeye hawshaas ahayd hawshii maaragtay muxuaha saddexda ama shanta beri halkan loo fadhiyey waxaana ka soo baxday natiijo fiican natiijadaas oo ah qorshihii wakhtiga xilliga wakhtiga haray yacni iyo shaqada hartay sidii laysu waafajin lahaa qorshaheedii maaragtay ayaa laysla meel dhigay waxaana kaloo faa'iidaha ka soo baxday in dhinacyada ay qusayso yacni hawshan in ay si midaysan uga wada shaqeeyaan oo hal qorsho oo midaysan ku wada shaqeeyaan iyo hal ambaqaad taasaa laysla meeldhigay markaa tallaabo fiican hore loo qaaday gebagabadii shirka saddexda hay-adood ee u xil saaran dib ueegidda dastuurka soomaaliya waxaa ka soo qayb galay oo talabixin ka dhiibtay gudoomiyaha baarlamanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland cabdixakiim maxamed axmed marka koowaad horta waad mahadsan tahay v o a marka xiga anigu shirkani muhiimadda keliya uu ii lahaa waxaan kala soo qayb galay horta xidhitaankii oo shaqada hore lama wadaagin oo aniga shaqadeedii maahay laakiin xidhitaanka waxaan u danay aad baan ugu faraxsanahay oo inaan waana waxaana aad u soo dhoweeyey oo muhiim aniga ii ah maadaamaan qof soomaaliya ahay una baahan inuu helo dastuur dalkiisa iyo dadkiisuba ay helaan waxa weeye inay midoobeen oo ay hal mid u noqdeen shaqadii ay hayeen oo ay qaranka ama ummadda soomaaliyeed u hayeen guddiyadii hayey arrinta aadka aan ugu faraxsanahay aadna aan ugu danaynayo shirkana aan uga soo qayb galay inaan ugu mahad celiyo kuna boorriyo arrintaa iyo tallaabada ay hore u qaadeen ayaa horta muhiimadda shirkaanuma ahay rabadaan muuse v o a jibuuti
ciidamada amniga ee muqdisho ayaa qabtay saddex nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo qorsheynaya inay dilal ka geystaan magaalada raggaasi ayaa sida dowladdu ay sheegtay qirtay shirqoolka ay maleegayeen warbixintan waxaa noo soo diray xasan kaafi qoyste
saldhigga booliska degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa lagu soo bandhigay rag la sheegay inay iyagu qirteen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo lagu soo eedeeyey inay damacsanaayeen sidii ay ku qaarajin lahaayeen haweenay ka tirsaneed ergadii soo xushay xubnaha baarlamanka federaalka soomaaliya taasoo ku ganacsanaysay beerta qaadka lagu iibiyo ee magaalada muqdisho raggan oo ay tiradoodu ahayd saddex dhallinyaro ah ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta saldhigga booliska degmada wadajir waxaana ay ka warbixiyeen qaabkii loo soo qabtay iyo howlgalladii ay horay uga fuliyeen deegaano ka tirsan magaalada muqdisho magaceyga waxaa shuceyb cabdulaahi xaaji magac oo ka tirsan xarakada al-shabaab magaceyga afgarashadan waxaawaay axmed oo waxaana u qaabilsanaa degmada wadajir degmada wadajir khaasatan waxa ani aan shaqa ah gacanteeda ah ku qabto waxaawaay mid qaar ka tirsan suuqa weyn iyo kuwa oo luuqan oo isbitaal madiina ka mid ah tan hadda oo dowladda ugu dambeysay ay soo qabatan waxaawaay mid oo siliga ameerikaanka ah anoo ismaaciil maxamed aweys oo ka tirsanaa ururka al-shabaab oo magaceyna naasta lee yaqaana yaxye ayaan u xil saarnaa degmada wadajir iyo dharkiinley fal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadooley oona ka tirsan ergada dowladda soomaaliya marka falkii markii oo nu dhici waayey kadibna oo naga ka tibina kadibna waa ayaa ka soo noqonay ciidamada dowladda ayaa gacanta nugu dhigeen kadib shicibka soomaaliyeed waxaa wareysanaa cafis iyo dowladda soomaaliyeed oo falkaa nugu soo qabatay idina cafis ayaa weydiisanaa magacaygu ah maxamed cusmaan macalin axmed kuna magac dheer oo la yaqaano cabdiweli kuna dhashay madiino gaar ahaan degmada wadajir waxaa dhahayay anigoo ka tirsanaa ilmudda xarakada al-shabaab una qaabilsanaa ugalgudbinta hub maanta waa gacanta ku jiro dowladda soomaaliya gacanteeda ku jiro waxaan ka codsanaa hubkaas aan u geen jiray eheladii lagu dhibaateeyey dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay cafiyaan haweenaydan ka badbaaday falkan dilka ee qorshaysnaa ayaa u mahad celisay laamaha amniga dowladda soomaaliya waxaana madaxda ugu sarraysa dalka ay ka dalbatay in ammaankeeda la sugo waxaan idiin sheegayaa in raggaas hugaysan ay dil rabeen nafteyda u soo duuleen waxaan idiin sheegayaa waxaan ka hoos joogaa ciidanka booliska soo qabtay waxaan mahad celinayaa waxaan rabaa inaan micnaha ii sheeg meel lay geeyo ilmahayga iyo aniga min la meeleeyo odagayga waa boolis waxba ma haysayo toddoba carruuraan korsanaayey marduuf jaad aan gadaayey nafteyda u soo duuleen ina meel lay taalaan rabo madaxweynaha u sheegaya ra-iisul wasaaraha u sheegaya
ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag kale oo ka tirsan al-shabaab oo ay xiriir dhow lahaayeen kuwa iminka gacanta lagu hayo aad iyo aad uga mahad celinayaa ciidankii islaamaha amniga oo runtii ku guulaystay inay nimankan dhagarqabayaasha ah oo ku dhex dhuumanaya degmadan muddo dheer inay soo qabtaan waxaa jira dad badan oo ayaga ku xirnaa oo aan hadda ku raad joogno ayaguna ay warbixinadii ku habboonaa ee laamaha amnigu ay waraysteen sida aad arkaysaanna way qiranayaan gabadhiina ayadaa hadashay oo runtii ee aan aad uga calolxumaanayno qadarka laakiin waqtigeeda wax ka dhinnaa aad iyo aad uga mahadcelinahay laamaha amniga maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliiska gobolka iyo kullina waxaan ku dadaalaynaa ee sidii aan nimankan cadowga wax uga qaban lahayn way dhici karaan waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca laakiin dadaalku ma yara soo bandhigista raggan ka tirsan al-shabaab ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ay ku soo kordhayeen dilalka qorshaysan oo kuwoodii ugu dambeeyeyna xubnihii lagu fuliyey uu ka mid ahaa mudane ka tirsanaa baarlamanka soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cismaan cilmi boqore waxaana taasi barbar socday fala la xiriira qaraxyo iyo weeraro toosa oo iyana habeenkii khamiista aynu ka soo gudubnay ka dhacay waddada maka almukarama geystayna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal goordhow waxaa inoo soo socda warbixinno kale oo ku saabsan soomaaliya marka horese kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya oo soo diyaariyey maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhegaysan doontaan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaara lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegaynaa dhibaatada ay dhallinyaradu ka marto tahriibka iyo saamaynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda innagoo dhegaysan doonna dareenka ay v o eda la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mida somalilan oo dhallinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqola'aan uga tahriibaan maxamed mahad dhamac waxa uu ka tirsan yahay dalladda dhallinyarada somalilan ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo soonyo waxa uu v o e da uga warramay cidda ay sida gaarka u saamayso tahriibta dhallinyarada inta badan bulshada ninka awoodaya dhibtiisa lama dareemo laakiin waxa u badan dadka tahriibaa dadka aan waxba haysan waalidkoogu aan waxba haysan laga yaabaa inay hooyadii ama waa aabihii uu suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxaahe adeegyo yaroo kale ay bixiyaan dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibtu soo gaadho ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyadooo lacag loo ururinayo iyadoo qaar loo ururinayo meesha hante waxay lahaayeen ama baloor yarnaba ha noqotee loo iibinayo oo maxaa hede la doonayo qofkaasi in makafaha lagaga furdaamiyo kaasoo halis badan ku haya maxaahede ama jirdil ama garaacis ku sameeya maxaahede dhallinyarada halkaa tahriibisa haddaba si aan wax uga ogaanno saamaynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xidhiiray qaar ka mida waalidiintaasi hooye saynab axmed tooxow waa hooyo haysata lix carruura oo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee toddobaad cabdicasiis cabdulqaadir faarax oo war iyo wacaalkiisa ay ugu dambaysay labaatankii bishii oktoobar sannadkii labada kun iyo sagaalkii isagoo liibiya ku sugan muddo ku dhowaad haatan toban sannadood laga joogo isagoo xilligaas siddeeyo toban sanno jir ahaa ali ka ahayd ma ahayn meesha la yiraa jubba markuu maraha soo wacay uu soodan galay jubba markuu soo wacay dadkii dhammaan waxay yiraan lama soo celi karo inuu meeshaas taga faraha ka qaad saddex mar aan nairobi aan ka soo celin ugu dambaynta ugu dambaysa waxa la yiraha la iska dhaafay magafaa qabsaday lacag aan ku bixinay haddana waxa waa la qabsaday shan bilood oo xirnaa waa laga sii daayey dacsiis walaa nin xaafadda laga yaqaano ahaa cunug yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelahoo ama taqaan ama dhallinyarada nin firfircoon oo aada loo jecel yahow ahay marka alxamdulilah haddii aan ilaahay noo ifiyo ilaahay anagoo nool ilaahay iskaayo tusana alxamdulilah hadduu dhintayna ilaahay ha u naxariisto annagana sabriga iibaan allah naga siiyo hooye saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka cabdicasiis ka soo gaartay guriga oo ku dhashay oo asiga xuduntiisa guduubneedaan u gadnay beertii aan tabcanayna waa u gadnay intaba waa ku bixitimin marka waxa waaye aniga xanuunka waa ogahay mar haddii aniga cunuga aad dhashay nolol iyo geeri sii socdo oo kuuga dambaysa nolol iyo geeri midna aad nahayn xanuunkeeda inta islaan waa dareemi kartaa meel aan kala hadlana male meel waa dhintay laygu yiri male saddex doomood oo isdaba gashay siday u ahaayeen doontaas nololna ma arag geerina ma arag doontii oon ka leyba gacanay gashay maahana badda kuma dhiman dadkaas bad kuma dhiman hooyo liibiya labada kun iyo sagaalkii bishii oktoobar oo tobanaad labaatankeeda igu dambeysay dhowrkiisa meeshaas igu badday galeen oo igu wardambeysay nololya geeri mahayn waa badda hooyo waa kacsan tahay shan biri kabacdiyaan gelina igu wardambeysay cabdicasiis hadalkiisa hadanba ma arkin
hooye saynab tahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saamayntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kala saamaysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen noloshaayna adiga oon xooggaa ku noolaanaha maga dhaqaalo meel inaga soo galaan ma jirto hataa odogii aniga markii wiilkii la waayey waa ku kala tagna aniga asigaata qof walbaba waxa waaye ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsani qoyska meeshaasubu ku kala dumayba uu ku kala halaabayba marka waxa waaye anigana siday daba xanuunkii aan ka qaaday welidaas hataa waa la xanuunsana cabdicasiis cabdulqaadir faaraxa la yidhaah wiilka tahriibe oo nolol iyo geeri midna aanan ku hayn maasha allah aan iska ahayn dad iska xoogsata ahaan ahayn beeraan lahayn guriyaan lahayn adugoo guri kalaan lahayn intaba asigaa loo gaday inta uu tahriib ku jira ama uu magafa uu qabsanaya intaas asigaa lagu burburiyey inta ka dambaysa cidda dhaqaalaheeda hoosuu u dhacay baadigoobka intuu ku jira wax badan waa ku bixiyey meel walba telefoon u dir meel walba lacag ku shub qof hebelaa wax lagu sheegay intaasba orod iyo waxaan ku jirna oon qarash dhiib odagii aniga hata isu kaaya qaba weyse waali camalan aniga ku sigtay al'aanada sada markii doonaa tahriib ama baday wax ku noqota la yidhaha hurdada dhamaa iga tegaysa
dhallinyarada tahriibtaa badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan ibraahim cabdi waa aabba toddobaatan sanno jira oo xamaal ku shaqaysta oo ku nool magaalada boosaaso wiilkiisii curadka ahaa cabdi ibraahim oo siddeed toban sanno jir ahaa markaa ayaa muddo haatan laga joogo afar sannadood ka tahriibay magafa ay la soo hadlay waxaas yidhi yarka noocaas annagaa hayna waa inoo yimid lacag madax furashaha la rabaa haddaanan ka ehnna waa biraynayna oo waad artay isagoo muqtaalkiisa oohayo oo cabaadayo ayaa lii maqalsiiy oohintiisii iyo waad artay cawshadiisii maxaa la yidhi kolley kolley birimadii hore waa siddeed soo dir siddeed kun soo dir baa la yidhi aabba ibraahim cabdi ayaa ka warramaya saamaynta dhaqaale ee ka soo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay aniga boosaasaan joogay xoogsada baan ahay dadka maadaama maxaan ahay muruqmaalka eh markii dambe oo wadarta wax canya ilaahay isi siina bagcad yarbaa joolla ah baan iska gatay adi laba qol baan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maadaama boosaasa boosaasa markay ahayd lacagta ay leehayd oo qubneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkii baa afar iyo labaad saxda gabawsi ee geb gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay labadii qol waan xaraashay gabarkii ilmaha wadarta wax looga bagabagaynaya isagana sida kalaadi marka hadda waxba islamaha yarkiina maadaama lacagtii waa laga shubtay maxay ugu dambeysay libias badii maadaama doonni ay ka fuulayaan ay ugu dambeysay hadalkiisii ka dambana ilama soo hadlin geeri in nolol habeenyadaas ay ugu dambeysay baddaan gelayna ay dhahayeen ay ugu dambeysay ka bacdi war maha inas baddii ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa lagu dhintaayo saxriir baa lagu sheegay dhibe isku baktay ma sheegi karo dareenkayna wallahi waa iska xumaadeen eegi hore moraal baa banayn oo qarash kastoo baxno nin walba wuxuu dhahay haddaan yurubka la gaaro oo waad artay meel fiican astago amuuba waad artay rajaqo baanu lahayn soomaalida maxay ku faantaa ruuxii dibadda loo jiro habeen ma qaada deen hadduu qaato kula tahay waa laga bixinaan isdhehaynayba hadda deemihii qaadnaaba hadda aad moodaaba in ugu waago-an yihiinba ilaa ruux intirisanaynaba afkii baa juuqta gaba hoy ma jiro hadda buushid baan iskaga hoya
waxa uu aaba ibraahim ka warramayaa mar kale wixii uu tahriibka dhexal siiyey ugu dambayn afar sannadood oo uu wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn macnaha cunugiina waan waayey horta oo wiilkii maadaama reerka hormuudka u ahay waan waayey lacagtii ankee reerka loogu dabshida loogu shaqaynayna iyadana waa burburto magafa meel cidle ku qaatay hoygiina abad sheeginba saddexdiiba waa isku waayey mid ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa oo magaciisa u qariyey iyadoo weli walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u warramay v o eda subax subaxyada ka mid ah ayaa waxaan weynay kawana weynay halka qolkuu seexan jiray taasu keentay maalmo kadib inaan shan iyo toban cisho aan la'ayn waxbarashadii uu watay iyo halkii laga filayey may noqon laakiinse waxay noqotay noloshiisa inuu noqdo shan iyo toban cisho kadib oon la'ayn inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka tallaabiyo xadka etoobiya suudaan ilaa yuu markii dambe u gaadhsiiyey triboli wiilkan ayaa ka warramaya saamayntii tahriibka walaalkii waxaa intaasoo dhan socdo shan iyo tobankaa cishay ku qaadatay waxaa ka sii daran xaalad keentay inaanad inay dhici doonto aanad ogeyn laakiinse dhacday ay noqotay waxay keentay in dhaqaale aan markaa aanan gacanta ku hayn la dalbado waxaad keeni karta fayskii ugu horreeyey ee ahaa waxa weye markii uu gacanta ku dhigay ee shan iyo toban cisho uu markii uu gacanta ku hayey uu soo dalbaday ninkii magafaha lacag gaadhaysa amba lagu qiyaaso toddoba kun oo dollar toddoba kun oo dollar maanta wakhtiga lagu jiro soomaaliyana marka la eego amba dhulka soomaalida way yar tahay dadka waxa weeyaan gacanta ku haya saamaynta ay gu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeesho in dhaqaale xumo uu ku soo kordho waa mid keenay in werwer iyo walaac nagu soo darso waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay keri kari waayaan inay habeen seexdaan markaad xaaladda leego qofka wax haysta mise qofka waxban haysan waa la garan karaa qofka wax haystaa inuu dee waxa weeyaan waxuu kaga badbaadi karaa arrinkaasoo kale uu keeni karo laakiinse qofka aan maalintaa aanad gacanta ku hayn maanta marka lagu dhahdo toban kun oo dollar amba shan iyo toban kun oo dollar maanta soo dir ilmahaaga noloshiisabay ku xidhan tahay aad iyo aad ba u adag tahay waana ta keenaysa waxa weyan aniga dareenhaan marka loo eego maalintii arrinkani igu dhacay abtu now waa midaan culayskeedii abtuaan dareemi karo waa mid keeni karta waxa weeyaan iskadaa bulshada dhexdeedii macal faamiligii ambaba qoysaskeed ka soo jeedayoo kale inaad waxa weyaan marmarka qaarkood wejagabax kalkaluntaba
hooyo safiye maxamed xasan waa hooyo haysata lix carruura oo ku nool magaalada muqdisho waxaa iyana ka maqan ubadkeedii toddobaad abaadir yuusuf maxamed oo isagoo toddobiyo toban sanno jirah ka tahriibay sannadkii labada kun shan iyo tobankii waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday horta rumaanti wiilka wuxuu yidhi macnaha jubba suudaan aan ka shaqaysanaya ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaanoo meesha joogu yidhi waa ka shaqaysanaa ma garan si fiican marka meeshaasaa laga tashkiiliyey habeen baa wuxuu soo wacay macnaha saddex saac afar saac meelahaas markaasuu wuxuu igu yidhi hooyoy maxay ahayde waxaan meel diyaarad laygu geeyaan joogaa waan baxayaa rum ahaantii sidaan noqday habeenkaas ma aanan seexan waxaan ku idhi aniga rajo igama lihid miyaa aniga nafsad ahaantayda rajo igama lihid miyaa markaad baxaysaan ku idhi haye markaan dhowr mar ku celceliye wuxuu igu yidhi hooyo ballanaan kaa qaadaya inaanan bixin ninka wuxuu raba na wey noo soo weydiye ha bixin baan ku idhi hooyo safiyo ayaa ka warramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay aabbihiisa loo soo sheegay oo la yidhi wiilkaagu wuu dhintay macnaha markuu nasii moogiyey shan iyo toban beri ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garan meesha xuduudka ah oo intaan liibiya la gaarin baa inankii qandhaa qabatay dheen ilmihii qandhadii markuu saas xaaraha u galay baa qandho qabataa layidhi haye wiilkii suu u lugaynayo u lugaynaye meel tuulo ah baa la tegay habeenkii waxaa lankii dhabka wuu qaylinayey xanuun baa hayey ninkii sidii wax dhintay kolley wuu suuxay baan u malaynaya wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhaheen wiilkii asagoo annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay suudaankaana duugaya socdaa nala yidhi bay dhaheen qof dee ilaahay ku xiran baa nahay anigu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isagaa iska lahay addoonkan ilaahay baana saamtiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sujuuday ilaahay baan isku xiray ma garan maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la'aana oo aan hamba lahayn ayay hooyo safiyo waxaa tahriibka wiilkeeda abaadir iyo geerida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyo joogtaa iyo waxay ku sheegtay jinniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo warramaan xaaladda wiilkeeda tageen muddo anoo ka sabray rubahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii isagoo kaa nool ku taagan tahay oo sheekaynaya oo maxay habeen baa ilaahay tusay qayliya riyadii dhexdeedii waxaan ku qayliyey war aabiisa u wacay haruusa naaniisu leeyanaa haruusa oo abbaha ma dhiban haruusa oo abbaha macnaha abaadir ma dhiban waa noolya intaa markaan idin samada unbaa roob ilaahay ka soo daayay waa riyadii dhexdeedii markaan micnihii manaamkii sii waday sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaya ma garan marka waxaad aaminsan tahay weli wiilkaaga inaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan maya wax mucjiso ka xoog badana wiilkii qabsatay muuna dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo afar wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maalicadooya xitaa aasaala iyo tuso layidhi jinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegayo colaas waa gartay xoole wiilkaaga waa kaas ilmuulayo ibn ilmuula ayaa la yidhi mayaan yidhi wiilkaaga waa kaas xoolana sii kalaa la yidhi ma garata adig waa gartay ma bixinaya in xoolo dembina dambana ma gelayo wiilka haddaad xoolo rabtaan ii keenaan ku yiri ma garata adi marka jinniyaha waa kuwo kugu soo degay waxaa korkayga isoo kareen haa kuwii wiilka haystay baaba isoo kare ma garat waa gartay war mucjiso la yaab laa niyow ay haysataan wiilku muusan dhibanin duur baa lagu haystay lix bilood buu saa u lugaynayo i tusayeen lixdii bilood si u lugeynaya dhul hoosa markuu galay oon qorax lahayn baan anigu iska sabray waaban iska sabrayba ma garata adi mar kasta waxaan arkaa isagoo bac wata oo dhar madmadow ugu jiro oo soo lugeynaya oo maxay ahayd habeenkii markuu jiifanayo way itusayaan waa kaa wiilkaagii ma haysano wuu soo socdaa mar waxaan arkaya isagoo dad reer baadiya ah macnaha ay cuno siinayaan oo micnihii wax siinayaan walaalo wiilkuma dhiman laakiin mucjiso aan rabbaaniyaha qabsatay ma garata hooyo ma laga yaabaa in waxaad arkaysa jacaylka wiilkaada aad u qabto iyo maya maya maya anigu ilaahay baan aqaanaa wiilka waan ka sabray been ma kuu sheegay hadda hadda aan kuu sheegay maha ma hamiyo oo warkan ay ii sheegayaan xitaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatulxaajaan tukadaa mar walba salaatulxaajaan tukadaa hadduusan noolay inuusa ilaahay qalbigayga ka masaxo haddana isagoo soconayaa laytusayaa ma dhimo wiilkaaga waa kaasi arag baa lay dhahaa maxaan leeyaha marka hooy waa wa waa arrin aada murugo u leh ilaahayna maaragtay wallaahi aad bay u murugalaada laakiin anigu ma raa raaco ilaahay baan isku xiray oo waxaa idhaha rabbi rabbigayo addoonkaadaa lahaa anigu kulama lahayn haddau nool yahana ii keen hadduusan noolayna rabbiyo iga beriyeel baan ku idhaahdaa wallaahi
bulshooyinka afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku salaysan nolosha iyo wadajirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan ficillada ay shakhsiyaadku sameeyaanna waxaa loo arki jiray kuwo ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen tusaale ahaan haddii qofi uu tallaabo qaldan qaado waxaa ka dhiidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo laakiin wakhtiga la joogo waxa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabisla'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhammaanaya garad cabdulaahi cali ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka sanaag waxa uu sheegay in soomaalidu ay reer guuraa ahayd laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub soomaalida oo reer baadiyaha ahi waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qaniinka lahayn adugu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xidhiidhaa laakiin taariikhtu waa noocin waali waa waa xusuus la-aan iyo waali weeye kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xidhiidha sawiro la tustusay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis buufis oo waali ah waa ku dhaca garad cabdulaahi cali ciid ayaa ka warramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhallinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin
anigu hadda sow oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dhalay ayaa nimba mar tahriibay mid wuxuu ka tegay khaliij turkiyuu maray oo laba goor kusoo noqday griiguu maray ilaa serbiyuu tegay bulgariyuu tegay hungary buu tegay waxaasuu maray hadda wuxuu joogaa sweden la yaabma yahay nolosha meeshaa nooceeda waxay moodayaan nolosha carlada taallaa mid ka fiican tii ay haysteen waxay moodayaan ninkaa qurbaha joogaa inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dhalay bil matsalan waan ka celin kari waaya taariikhtaasi baladogow marka shacbulaahi wixii loo sheegaa nin meel u caddahay meelay ka mudo wax kastoo isimadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqlaya maaha haba yaraan ugu dambayntii hooye saynab aabe ibraahim iyo hooye safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta la midka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale la soo gudboonaato inta islaan oo ashahaadato ummadda islaamka ah inay tahriib aniga kula talay maaha ma kula talay xanuunka aniga isoo gaaraan ka arkay dhibaato waayo dhibaato qarash dhama haysatid maxay ahayd nolol ma haysatid qof cunugaadi ma haysid inta islaan waxaan kula tali lahaa inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa iga dambeeyo waxba waad artay ilmahooda qarashka badan u gelayo inay ilmahooda intay wacyigeliyaan ayda waxba a u bixinina waxba iska bixinina ilmaha cishta dadka soomaaliya waa qaali dhul hodan ibaan haysanaa ilmaha iyo dadka waayeelka in liis baraarujiyo wadankii maadaama lagu tarabiyo yaa la doona hantay macaan waa midaan hoy lagaa oranaa la yidhi wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii la ka baqayo oo dhulkiisa ha aamino ilmihiisana yuu iska dhaqaajini oo shaydaan yuu gacanta u gelini waxaan waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxaayay intuusan bixin ka hor baan waxaan ku idhi abaadulow hooyo liibaan liibiya liibaani ma taale ha isku hala ha isku niyeysanaan ku idhi liibiya liibaan ma taalo ha isku aadi ma garata adi marka hooyo xafiisyahayba magaaladayda xafiiska kuleeyihiin markii cunuga la soo daynayo ama la fasaxayo waxay kuleeyihin xafiisyabal halkaa iigee halkaa lacagta iigee bal ilaahan kugu daariye ka war xamar bayba kuleeyihiin wixii cidhibtadii lahaayna lama hayo ma garata adigu
way caddahay in meelaha ay soomaalidu kaga nooshahay geeska afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay laakiin dhallinyarada oo tahriibtaa oo maskaxdii iyo xooggii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar hogaamiyaasha soomaalidana waxaa mas-uuliyadii ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xallin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqandhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska v o a oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhegaysan doontaan maalinta isniinta ah idaacaddan v o a laanta afka soomaaliga intaan barnaamij midka la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaana allah
aad ayuu umahadsan yahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka ilayska v o a nala socodsiinayay dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada muqdisho ayaa sababa khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan islamarkaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga muqdisho loogu talagalay haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo keliya mise waa mid wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo shacabka u baahan waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban waxaana igala qaybgalaya daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka iyo cabdinuur hure xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey daahir cabdulaahi dowladdu intaas ciidamo la-aan ma jirto oo ciidamo badan baa laysku keenaa si amniga xamar yani loo sugo saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada muqdisho maalin kasta shacabkii soomaaliyeed yani iyagoo canshuur iyo dakhliba laga qaado bay ku baaba'ahayaan ii sheegee khasaaro weyn baa ka dhacaya dowladiina intaa ciidamo boolis yani military meel kasta jagboynti nabad sugid wax kasta waxaad moodaa inay yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiran yihiin marka waxaa muuqata inay dowladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay cabdinuur hure xasan saynab waad mahadsantahay walaal waan kaaga mahad celina wakhtiga ad noo siisa inaan ku muujino fikradeena waxyaabaha ka taagan caasimadda dalka oo runtii marba marka ka dambaysa imaanayaan waxyaaba badan oo aan lagu farxayn xalka gobolka banaadir iyo soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayaysan oo leh adeegyadoodii wax maaragtay loo baahnaa inay u kaamil noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda xalka gobolka banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan maxaa idhahdaa qeybaha kala duwan ee ciidamada shacab wax u yaalla maahan shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo ayaga unbaa loo shaqeeyaa marka dowladdu dib hasugu laabato halana timaado taatikoyiba waxyaaba badan oo maaragtay horay lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo haddaan dib ugu laabto daahir cabdulaahi cumar waad dhegaysanaysaa cabdinuur wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taalla shacabka iyo waa mid saaran hay-adaha kala duwan ee amniga dowladda mana ahan buu yidhi in meesha hadda la taagan yaha lasii taagnaado adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta wallaahi horta ii sheegay saynabay xalka gobolka banaadir horta ciidan keliya ma sugi karo ciidanku amniga horta wuxuu sugi karaa waxa weeye askariga boqolka dollar qaadanaya oo biilna laga sugayo asagiina dee ii sheegay nolol u baahan boqol ka badan hadduu helo amnigu faruhu ka baxaya marka hadda inta ii sheege xildhibaanku uu qaadanayo ama askarigii wadada taagnaana uu gaajaysan yahay amni horta waxaa la helahayaa ilaa askarigu xuquuqdiisa uu helo amniga gobolka banaadir caadi ma noqonayo shaqaynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan baad moodaa marka ii sheegee ha gabadeen laakiinse maalin kasta waa kala horeeyaan waa isku xigaan ayagoo gabanaya hadday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kastana waa dhammaanayaan boqol iisheeg konton weligood saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambaysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dowladda keligeed wax ma qaban kartee waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa idinkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan baa xal kugu jira cabdinuur waad dhagaysanaysaa dooda daahir wuxuu leeyahay xalku ma ahan in ciidamo fara badan lasoo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacabka adiga sidee baad u aragtaa doodiisa waa mahadsan tahay daahir fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa una malayn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nololnameedka la daala dhacaya in ay xoog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maaragtay environmentigooda amni dowladda qaban weysay oo hay-ado dhanoo ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaasa leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maata laga raadin bay ila tahay oo maaragtay mas-uuliyaddaas ayagoo dib isku laabtaan oo wax iska bedela ay sameeyaan oo horey markaas day wax u wadi karaan iyo haddii kaleba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay waxaan siinayaa daahir cabdulaahi saynab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysanya taa layskuma hayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg sagaashan iyo kowdii ilaa hadda shacabka soomaaliya waa yacni dhibaataba haysata dee shacab waxaa jira intay ii sheegee wadadan khasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka soomaaliyeed horta taa waa ka hurdaana allaha sulansiiya dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheegee dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininkaa mas-uuliyadooda qaaday ii sheegee madaxtooyada aageedii baana ugu badan inta ay ku le-anahayaan marka horta mas-uuliyadda nimanka mas-uuliyadda dalka qaaday baa horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kalaga xisaabtamaya iyaguna ka mas-uula shacabkuna maalin kasta ay ku le-anahayaan ma garatay dowladdu haddii aysan waxaan wax ka bedelin oo amniga gobolka banaadir aysan waxba ka qaban karin dee shacabka soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badanna ayagaa laga qaadaa anugu marka waxaa odhan lahaa inta kacdaan oo kacdoon samaysaan xalkiinna iyo aayihiinna iyo danihiinna inaad ka tashataan nimanka halkaa buurta a saaran inaydan amni ka sugin baan odhan lahaa haye cabdinuur hurre xasan saynabay walaal waxaa jirta dhacdooyinku haddii maaragtay qaabka waxu socdaan aan laga bedelin mar walba waa kuwa maaragtay imaanaya ciidanka dabcan waa kala qaybo ciidamadu qolo walbana waxbaa lagu yaqaanaa amniga gobolka banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan ladahay lagana sugayo meelo kaleoo dee ka baxsan gobolka marka haddii ay ku mashquulaan meeshii maarata ayada hareeraha ada ah oo gobolka banaadir ay dhaafi la-yihiin waxaa habboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaanna meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta shacabkuna dee mar walba ma sii maaragtay dhegaysan karaan hadalla macaan oo aan waxba la socono maaragtay la oran karo waa jugjug meeshaada joog sideedana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbeddelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda ku soo dhacayo oo ayna noqon macnii shacabka iyo dadka maaragtay dowladduba ah dibiga dooloodoo dhagihiisu waxaasna ay maqlayeen dhaayihiisuna aysan arkayn howlgallo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa kasii socda magaalada muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa ayagu hadda waxay isleeyiin wax dadaala lamaydan harin amniga magaalada muqdisho ciidamo horlay keeneen saldhigyada u kala qaybiyeen jagboyntiyada way badiyeen saasay tahayna waxaad is odhanaysaa marka hadda xamar aad ku wareegto waxaad is leedahay niyow qaraxan ka dhacaya hadda ee sayidka oo kale xageebuu soo maray inta jida waa hareeraysanta jagboyntiyabaa yaalla anugu ma aaminsanay dowladda dhexdeeda haddaysa wax ka jira inuu qarax aaggaasuu ka dhici lahaa xalku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa ina nidaam loo kala sameeya hadda marka aad firisi barbaryaa culus baa jira dhanka ciidanka marka la fiiniya almiino waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan oo tuuto kala gaara qaba iisheeg si u kala gedisan waxay sugahayaan aadan garanayn cabdinuur hurre xasan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay waxay ila tahay walaal waxaa weyaan horta waxaan saynabay laska indhatiri karin in maaragtay dowladdu iyo maaragtay lagu jiray bilo badan oo xasilooni ah oo maaragtay xoogaa aan la inkiri karin in xoogaa maaragtay horkaca uu jiro dhinaca amniga laakiin meel ay jiraan u baahan in la gufeeyo oo daldaloolo badan ay jiraan n halkan wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo n ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka banaadir n leh taliyo gooni ah oo lagula xisaabtami karo hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya birina lagula xisaabtamo wixii maaragtay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo waxyaabahaasoo dhan haddii aan la samayn waxaad imaanaysaa maaragtay u dhacasa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeto ah aan habboonayn falan amni darra ay dhacaan habeenkii ay dhacaan marka si guul looga gaaro dhinacaas ammaanka waxaan soo jeedinaynaa ka aqoon-yahaan ahaan oo gobolka banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaansho hay-adaha ammaanka ah xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay cabdinuur hurre xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha muqdisho iyo daahir cabdulaahi cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid zaynab abuukara ayay ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena qurbe jaamac buule jaamac waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna qurbe iyo qormada toddobaadka toddobaadkan dhegaystayaal qurbe waxaannu ku soo qaadanaynaa barnaamijka sugaanta carruurta ee lagu qabtay magaalada stockholm ee dalka sweden barnaamijkeenna waxaa iigu martia oo igala qaybgalaya hodan yuusuf jaamac iyo sayid axmed maxamed yuusuf waxaana weydiiyey ugu horrayntii inay la wadaagaan aragtidooda ku saabsan sida ay hawshu u dhacday bismillaah horta runtii wuxuu u dhacay si aada iyo aada runtii aan loo qiyaasi karin quruxna badan barnaamijkuna sidayna ogsan wuxuu ku saabsanaa dhaqanka iyo suugaanta caruurta iyo dhalinyaradu waayeelka intagu uu hoseeyey laakiin wuxuu ku magac dheeraa caruurta iyo suugaanta dhaqankooda jimcihii ayuu bilaabmay runtii shantii galabnimo markay hayd saacaddu waxaana baxay runtii brograamo aada iyo aada u huseeya dhalinyarada oo xooga saaraya hadday tahay luuqadooda hadday tahay dhaqankooda oo intaba ku saabsan dhaqankeenii soomaaliyeed iyo waalidku sidii ay dhaqankeenii hore u ahaa ee ahaa maaragtay in carruurta sidii dhaqankeeni ahaa loogu soo barbaarin jiray hadday hooyada tahay hadduu aabaha yahay yacnii hees caruureedkii aynu isticmaali jirnay dhaqankeenii nolosheenii aynu maaragtay kusoo korsanay taana runtii aada iyo aad bay waalidiin badan oon anu kamid ahay aanu u taageernay kuna faraxsannahay waaya aad aad ayaad umahadsan tahay hodan yuusuf sayid axmed seed u aragtaa adiga hodan siday wax u dhaceen bay inoo kala dhigdhigtay waxyaabahaasi hodan ay sharaxday iyo qodobadii kale ee meesha lagu soo qaaday anfacooda iyo sidii loo soo bandhigay runtii waxa una aan dhinacan runtii caruurta waxaa imika waa sanadkii baan filaya sanadkii saddexaad ee barnaamijkan ururka badda cas ay sameeyaan ururka badda cas waa urur ka dhisan halkan stockholm laakiin saddexdaa sannadood ee imika kaliu yahay kii saddexaad labadii dambe waxaa laysla gartay oo ila doonaya ana runtii saa kusii socdo in caruurta ubadka gaar ahaan yaryar ilaa dhalinyarada xoogga la saaro oo dee waynu garanaynaa qurbaha baahi badan baa taalla baahidaasaa runtii iyadoo laga jawaabaya ayaa la yidhi waa bal aynu xagga caruurta aynu xooga saarno marka caruurta waxaa jira sax laakiin anfacooda ka war waxyaabihii lasoo bandhigay sida ay caruurta iyo waalidiinta u anfacayaan waxa ugu muhiimsanaa caruurtu inay iyaga laftooda horta inay ka qayb qaataan oo sanadkan sanadkii horena waanu ku daray lakin sanadkan laba maalmood shalay iyo maantaba oo shalay oo ahayd sabtidii iyo maanta oo ahayd axaddii waxaanu ku daray in caruurtu ilaa iyaga laftooda ka qayb qaataan oo ay sameeyaan masraxiyad iyagu ay sameeyeen iyo mid lala habeeyeyba oo ay halkaa kusoo bandhigaan mid waxay ka hadlaysay afka maadaama af soomaaliga uu inta badan ku adag yahay caruurta ku dhalatay qurbaha in balqaabka ay uga hadlaan iyo sida magaranaysa qaladaadka ku jira iyo sida dee afka ay ugu baahan yihiin ayay ka sameeyeen masraxiyad yar oo rawaayad yar ah runtii aada iyo aad baa looga helay ayaga un inaan laga hadlayna ayaga laftirkooda ay hadlayaan hodan yuusuf ay hadlayaan ha taasaa runtii aada iyo aad dad badan uxiiseeyeen oo dhiirigelinta ugu weyn halkaasay ka socoto lalaatan sanadka dambe oo kale waa inay saa uga qayb qaataan waaya hodan yuusuf hooyo ahaan waarid ahaan iyo waaridiintii kale ee meesha ka soo qayb galay adigoo dareenkooda soo gudbinayo e barnaamijyadan oo kale ma ahayn kuwa soomaalida caada u ah oo qurbaha lagu arko badanaa e barnaamijyo dadka waaweyn loogu talagalay unbaa dhici jiray sidee ayaa loo dareemay e jidkan cusub ee la qaaday maxaase la isleeyahay waa laga faa'iidi karaa horta maasha allah runtii waxaa loo dareemayaa waxay tahay oo keliya bilowgii u horreysay markii barnaamijka la bilaabay ee caruurta lagu bilaabay runtii waxaanu ka aragnay faa'iido badan iyo feedback badan haddii xagga waalidka tahay haddii xagga caruurta tahay taasoo ay caruurtoo kale adnaan xooga saaro waalidiintu mar walba u baahan yahay caruurtooda in dhaqanka iyo maaragtay daha loo baro amba dibadda looga soo xareeyo maaragtay deelmihii la tababaro laakiin haddaan caruurtoo keliya aan kusoo tusaale qaato hooye ahaan caruurtayda waxaan ka arkay caruuraha kale walaalahay aan ka arkay waxaa ka mid ah inay xiiseynayaan af soomaaligii inay xiiseynayaan barashadiisii iyo heesihii dhaqanka aynu lahayna hooyooyinkiin ay kusoo heesi jireen inay xiiseynayaan heesihii maxaa jeedaa sheekooyinkii laga sheekeyn jiray sida araweele iyo waxyaabihii badnaa runtii oo aada iyo aad iyaga laftigoodu ay ay ka muuqato inay yihiin dee qaar u heelan oo u taagan oo luuqadii iswirishka ahayd iyo luuqadii kale markay iskarab dhigaan runtii iyaga laftigooda faa'iido badan ay u tahay taana tusaalahaan waxaan kugu siinaya markii sanadka horreysay la qabtay caruurtiidoo kale hadan kasoo bilow qaato markay arkeen yacni masraxiyaadka walaalatiidoo kale uu sheegay iyo hadday kusoo qaasaan waxyaabahay ka faa'iideen inay maanta iskuuladii kaga magacaaban yihiin oo iskuulka dhigtaan oo kale caruurihii ka qayb galay oo dhani ay ka muuqdaan oo yihiin caruur luuqadoodii mudhash marka ahayd amba ay u dhasheen oo afkoodii hooyo inay maaragtay kor u kobciyeen luuqadoodii kale iswilishka ahaydna ay kor ugu kacday sida ognahayna qurbaha wada ogtihiin luuqadda qalaab lama baran karo inta aad luuqada soomaaliga aad ka baratunba runtii ta kalena aad ku kabi kartaa si fiican marka runtii aada farxad badan waalidiinta laftigooda kursooyin u baxay baa jira oo ah tarbi maxaa dhahdaa dhaqanka qaabka waalidku ilmaha ula dhaqmayo dhaqankeenu siduu ahaa waalidiin badan laftigooda waxaa jirta shalay tore caruurtooda ay dayacnaayeen laakiin maanta feedback badan kasoo celinaya ugu dambeyntii barnaamijkeenii ee gabagaba ayuu ku dhow yahay marka waxaan rabaa inaan labadiinaba idin siiya fursad sidee isu qabanaysaa waalidiinta qaarkoodna inay rabaan weli sidii hore inay wax u ababiyaan oo canaantii iyo garaacii caadiga noo ahaan jirta ay isticmaalaan haddana lagu wacyigeliyo in arrimahaasu aysan sharcina ahayn cunuga maskaxdiisana u fiicnayn see isu qaadanaysaa ee aan ku horeeyo sayid axmed arrimaha ugu waaweyn baabay ahayd runtii arrimaha ubadka iyo waddankeeni iyo sida loogu dhaqmi jiray iyo halkan siday u kala duwan yihin aan hodanna siiyo hodan yuusuf seed u aragtaa siday isu qabanayaan sidii annagana loo soo koriyey iyo sida hadda la doonayo ilmaha qurbaha in loogu koriyo suugaanteena iyo maaragtay af soomaaligeedana ay ku tahay oo dhaqaniyan ay ahayd hooyadu hadday rabtay ilmaheeda inay la hadasho inay kula hadli jirtay suugaan ahaan ee wax ugu sheegayso marka an waxa odhan kara waxay isku qaban karaan dhaqankaasi dhaqan adag oo runtii dee qof walba aanu ilmihiisana jeclayn naftiisana aanu la jeclayn ayuu ahaa imikana run ahaanti waxaad moodaa in laga koray oo laga weynaaday wax la fahmay ilmaha dhaawaca gaadhaya iyo daamijka gaadhaya haddii dil tahay iyo haddii wax kaleba tahayba aynu ognahay dhaawaca uu geysanayo haddii bulsho uu kula dhaqmayo iyo hadduu kula dhaqmayo maaragtay iskuulkiisa iyo noloshiisaba iyo futurkiisa dambe inay dhaawac u tahay marka taasana waxaan u arkaa kolley in la isku qaban karo ay leed ay tahay diinta aynu xooga saarno diinteenu sayna tiri aynu la dhaqano iyo maxaa la dhaqankeena oo runtii isaga laftigiisu kasoo horjeeda oo aanay ahayn laakiin waktigeeni hore ay jahliyaddu inoo geysay inaynu kullay ka gudubno waayahay labadiinaba aad baan idinkaga mahad celinayaa waktigiina xubinteenna qurbe ee toddobaadkan oonu dhegaystayaal ku soo qaadanay kulan suugaaneedka carruurta ee ka dhacay dalka sweden khaasatan magaalada stockholm oo ay igu marti ahaayeen hodan yuusuf jaamac iyo sayid axmed maxamed yuusuf waa naga intaas tan iyo kulantideena dambena ismaqal dambe oo xiise leh
tahay intaasina dhegeystayaal waxaan kusoo gebagabeynay barnaamijkii qurbe uu soo jeedinayay jaamac buule jaamac halkaad igu nagala socotaan waa washington haatanna bal aan ku wada nasanno heesta gaasira iyo codkii axmed muuge dhiibaan
you armeelu sii galay hadday gowraca dartakii waxa garada lugaysan jire dartakii waxa garada lugaysan jire kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya kasiray inaga kasiray inaga inaga inaga ina kala guuraya
codka macaane allah u naxariistay axmed moogan liibaan iyo heeska gaasiraha ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii habeennimo waa daandureey anigoo axmed cali sheekh oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
Kartaki wahaga